galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaanaysa washington
waa maalin isniin ah saddex iyo labaatanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinayaa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhashay dabeyle xoogan oo ku dhuftay gobolada bariga ee puntland dhankeeda waxaan ka soconayaa radiya oo ka tirsan degmada xaakuun waayo waxaa nagu dhacay dabeelo iyo duufaana iswata gudihii waa dileen godihii badda waa ka soo caariyeen dad waa ku dhinteen oo xoolaha laga deexiyey meedadkoodiiyo xeebta laga qatay toddobana waa ajaanib laba waa soomaali waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan cudurka covid sagaal iyo toban oo meelo badan oo dunida ah mar kale walaac laga qabo inuu ku faafo ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badani ay haysato sababtoo ah millions ama dad aada u fara badan baa ku shaqo beelaya dakhliga guud oo dalka soo gelaya waa yaraanayaa waxaa kaloo ka sii daran inta badan hadday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
warbaahinta israa'el ayaa isniintan maanta ku warantay in ra-iisul wasaare benjamin netanyahu maalintii axaddii socdaal qarsoodiya ku tegay boqortooyada sacuudi arabiya si uu wadahadal ula soo yeesho dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan iyo xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo warka ayaa sheegay in sida oo kale wafdiga israa'il uu ku jiray madaxa hay-adda sirdoonka israa'il ee loo yaqaano musaada yosi cohen waxaana sida ay muujisay tixraac lagu sameeyey xogtooda ay tilmaantay in ay ku safreen diyaarad gaara ah oo ka soo duushay magaalada tel abiib isoona gaadhay magaalada niyom ee sacuudi arabiya iyadoo saacada kadibna dib u laabatay xafiiska ra-iisul wasaare netanyahu ayaan wax faahfaahina ka bixin safarka wasaaradda arrimaha dabadda ee maraykanka ayaan iyaduna sida oo kale netanyahu waa ra-iisul wasaaraha israa'iila ku xusin war ay axaddii ka soo saartay kulanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu la yeeshay dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden ayaa la filayaa inuu xubnihiisii ugu horreeyey ee golaha wasiirada magacaabo maalinta salaasada iyadoo lagu soo warramay inuu ku jiro ku-xigeenkii hore ee xogayaha arrimaha dibadda antony blinken oo uu wado inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha dibadda blinken ayaa aada ugu dhowaa biden kadib markii uu soo qabtay jogooyin ay ka mid tahay inuu noqday sarkaal sare oo ammaanka qaranka ah intii biden u ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii barack obama waxaana magacaabistan la filaya wakhti dambe oo xaddi ah soo wariyey dhowr ka mid ah hay-adaha warbaahinta sidoo kale xubnaha la filaya inuu biden qaato ayaa waxaa ka mid ah linda thomas greenfield oo hore usoo noqotay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee africa taasi oo biden uu magacaabaya danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay sidoo kale jega zulfian ayaa isaguna noqonaya la taliyaha ammaanka qaranka dalalka dunida ayaa bilaabay inay dejiyaan qorshayaal ku aadan sida ay ku qaybin lahaayeen tallaalka lagaga hortegayo xanuunka covid nteen dalalka jarmalka iyo maraykanka ayaa isu diyaarinaya inay tallaalaan qaar ka mid ah bulshadooda horaanta bisha soo socota wasiirka caafimaadka ee dalka jarmalka jen span ayaa warfidyeenada axaddii uu sheegay inaanay jirin sabab loo rajo fiicnaan waayo oo ku aadan in tallaalkan midooda yurub uu ansixin doono dhammaadka sanadkan intaasi kadibna bixinta tallaalka islamarkaba la bilaabi doono maraykanka ayaa qorshe hordhaca u dejiyey inuu tallaalka ku bilaabo koox bulshada ka mid ah bisha disembar labiyo tobankeeda taasoo ah laba maalmood un kadib marka loo mudeeyey in hay-adda cuntada iyo daawada ee maraykanku ay eegayso tallaalka shirkadda pfizer ugu dambayntiina saddex ka mida kuwa u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa isniinta maanta lagu xidhay hong kong kadib markii ay qirteen eeda la xidhiidha dibadbaxyo ka dhacaya bannaanka xarunta guud ee ciidamada booliska bishii juun ee aynu soo dhaafnay saddexdan xubnood oo kale ah george wayong oo ka tirsan xisbiga domsisto ivana lam iyo anges jow oo dhammaantooda ku jira da-da labaataneeyaha ayaa eedan qaatay ka horgaryaqaanadooda hase yeeshee ma aanay qaadan eed saddexaad oo ahayd inay si ulakaca ama badheedha uga qayb qaateen dibadbaxaan ogolaanshiya haysteen kadib markii dacwada oguhu uu keeni waayey waxaa dayna saddexdan xubnood ayaa lagu xukumi karaa ilaa iyo shan sannadood oo xadhiga marka la gaadho fadhiga labaad ee maxkamadda oo qoshaysan bisha disembar labadeeda
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna puntland wararka ka imanaya deegaanada waqooyi bari ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegaya inuu jiro khasaare lixaad leh oo ka dhashay roobab iyo duufaanno iswata oo ku dhuftay deegaanadaasi saacadihii lasoo dhaafay duufaantaasi oo lagu magacaabo gati ayaa gobolkaasi soo gaartay habeen hore faadumo yaasiin jaamac oo la xiriirtay dadka deegaanka ayaa warbixintan goordhow ka soo dirtay boosaaso
meelaha uu roobku ka da'ay ayaa badankooda waxa ay ku teedsan yihiin xeebaha badda gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya ee gobolka bari roobka qaarkiisna waxa uu watay dabaylo xoogan miyi iyo magaalaba goobjooga ku sugan tuulada hurdiye oo ka tirsan degmada xaafuun oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in degmadaas uu ka da'ay roob dabaylo wata islamarkaasna xeebteeda ay ku soo caariyeen sagaal nin oo meyd ah oo toddoba ka mida ay yihiin yemeniyiin labana ay tahay soomaali kadib markii dabaysha roobka wadataa ay burburisay doonyihii ay ku kalluumaysanayeen magacidu waa maxmuud saalax muumin waxaan ka soo hadlayaa fardiya oo ka tirsan degmada xaafuun waayo waxaa nagu dhaxay dabeelo iyo duufaana iswata gudihii waa dileen badihii badda waa ka soo caariyeen dad waa ku dhinteen oo xeelaha laga deexiyey meedadkoodiyo xeebta laga qabtay toddobani waa ajaanib carab dakiilanda u dhasheen waa carab beelahaas aan laayay masasaaraaye laba waa soomaali labada soomaalida waxaa la yidhi lahaasayaa balse weli irkaa maqan waxaa la raadinayaa carabtu waxay dheen annaga naga xisaabtamayaa meelkeeda waan qaadanaynayo beefana loo geliyo talaaladaa loo geliyey gurihii waa dumeen boqolkiiba sagaashan ka deg la-aan iyo katuul ahaan labadaba gooda qof noocaasa u dhimatay soomaalida dhimashadooda hadda inta la sheegayo waa laba hollaayo oo la tegay fudeeyaha daarada waxaa iska naga soomaali oo xeelaha ka shaqaysanaya weye goodaha burburida soo cariyo waa sideed goodood mid ka mid a xoolo dhaqatada miyiga degmada isku shuban oo ku sugan banka uur caleed ayaa v o a u sheegay in roob ku da'ay habeennimadii xalay uu ka laayay xoolo fara badan cabdi maxamed maxamuud baa la yidhaah waxaan ku sugnahay deegaankaas ari laba tiro ah baa baa guriga joogay arigii labada tiro ahaana hadda banaanka waxugama kicin qaydina waa jiiftaa qaydina waa dhimatay waxba barbaadishay waxba biyaa la tegey
suuqa ganacsiga halbowlaha u ah ee magaalada boosaaso waxaa galay biyaha roobka waxaana ganacsatada suuqu ay v o a u sheegeen in hanti fara badani ay ka khasaartay cabdisalaam maxamed macalin baa layidhaha suuqiina markuu buuxsamay bay bakaaradu waa kala hooseyeen bakaaradu xoogaa hoos bay jireen bay saas ugu soo butaaceen oo saasay annagoo taagtaagan bay maaragtay xoog nagu jiireen magara waa dhismayaashii hore weeye magacaygu waa xasan maxamuud ismaaciil waxaan ka mid ahay ganacsatada dharka ka ganacsata iyo kadaha suuqa boyn ee bartamaha magaalada boosaaso alxamdulilah roob baa ilaahay noo keenay oo bakaaradii inta badnay biyo waa galeen wax maamulka annaga nagu xaggiisa nooga yimaada maanu arkin annagii baa iskaashanay iskoobayaal badeelo iyo bahalka la yidhahdo baan biyo ku gurayna laamiyada muqaadsiinayna alxamdulilah kaamamka barakacayaasha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa ka mid ah meelaha uu daadku ku soo fatahmay suldaan maxamed axmed xaaji kaamamka roobkii waa ka da-ay daada badan imaaday islaam baa kaan banaadir deganeed baa daadkii qaaday dhallinyaraan u dirnay waa la soo qabtay biyaha darteedaan u barakacnay buur korkeedaan fadhinaa roobka ka da-ay magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda ma uusan lahayn wax dabaylah hase ahaatee qaar ka mid a xaafadaha oo ay ku yaalliin bakhaaro ganacsi iyo huteelo ayaa biyaha daadku ku soo fatahmeen waxaana socota iminka dadaal ay ganacsatadu ku doonayaan inay biyahan la tacaalaan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
covid nka ayaa xilligan qababaha dib usoo labakacleeyay meelo badan oo dunida ah wasiirka caafimaadka ee somalilan cumar cali cabdulaahi ayaa sheegay in tirada dadka xanuunkaasi laga helay ee korortay toddobaadyadii ugu dambeysay wariyaha v o eda gobolka owdal haashim sheekh cumar gowd ayaa haddaba waxa uu kasoo diray warbixintan boorame iyadoo ay dunida ka jiraan xogaha la xidhiidha soo laabashada xanuunka coronavirus xiliyadan qaboobaha ah ayaa mid taasi la mid ah somalilan ka cabsi qabtaa inay jirto xogo sheegaya isbeddelkaasi balse aanu ahayn sida wadamada dunida sida uu idaacadda v o e u sheegay wasiirka caafimaadka ee somalilan cumar cali cabdilaahi wariid haashim aad baad umaadsan tahay xanuunku adduunka laba kaclay muu ku jiraa waana xilliga la filaya xilliga qaboobaha in isbedelka cimilada iyo habdhaqanka dadku inta badan meelaha xiran isugu yimaada inuu xanuunku soo noqdo maalmahana waad maqlayseen xogta warbixinaha adduunka laga bixinayay inuu maalmahana ku jiro aha maalmihii xaaladaha ugu badan adduunka laga soo wariyey dalkeenu saan aaminsannahay isbedelkaasi wuu jiraa inkastoo sida wadamada qaar yahay aanu ahayn iyada oo aad ogeyd markii xanuunku bilaabmay awoodeenna baaritaanku inay kooban tahay hadda waxaa suuragala in xanuunka lagu baaro magaalooyinka weyn oo dhan qofkii laga shakiyo taasi marka waxaan isisay awooda inaan ogaano boqolkiiba inteebuu dadka xanuunka marka laga baaro laga helayo koror kuu jira laakiin weli koror weyn oo ka adduunyadoo kale ah ma jiro tallaabooyinka ay wasaaradda caafimaadka ee somalilan ka qaadayso xanuunka coronavirus iyo soo laabashadiisa ayuu wasiir cumar sheegay inay cilmi baadhis ay ka samayn doonaan gobolada somalilan si ay u ogaadaan qaybaha bulshada ee xanuunkani u badan yahay iyo in isbeddel ku yimid xanuunsidaha dhaliya xanuunka covid wasaaradda caafimaadku waxay goonsatay in cilmi baadhis ay samayso cilmi baadhis waxa weyaan gobolada dalka o dhan baa la tegayaa waxaa laga qaadayaa da-aha kala duwan rag iyo dumar si loo ogaado xanuunku iyuu u badan yahay daadee si loo ogaado dadka marka laga qaado boqolkiiba inteeba xanuunku iyagoon sugeyn uu ku dhacay oo jirkooda laga helayo wixii xanuunka laysaga difaacayo oo jira taasi marka hadha waxayna siinaysaa inay inoo fududeyso qorshaha dambe aynu gelayno ama ha noqoto iyaa xooga la saaraa boqolkiiba intuu xanuunku soo maray maxaynu kaga hortegi karnaa oo wacyigelintii iyo daweyntii iyo qorshihiiba wuxuu ku xidhay xogtaa in la helo sidoo kale waxaa jira cilmibaaristaa lamid ayadna oo ka ballaaran oo w h o hay-adda caafimaadka dowladda aanu la wadno la bilownay taas iyadna saasoo kale iyadna qorshe saa u ballaaran weliba iyada waxaa ku lamaan inaynu ogaano fayraskan xanuunkan keenaya ma mid unba mise uu isdhalangadiyey oo mutation wax dhaaba ku dhacay oo kii sanadkii hore ama sanadka bilowgiisii iyo kan imiguma iskuda mise isbedel baa ku dhacay kaasaa dheer oo iyadna u baahan cilmibaaris intaa ka baahan iyo in hidasidaha fayraska gudaha loo galo taasina kuley dadka laga qaada dhiigagaasi waxaa la geyn doonaa sheebaadho casri oo arrinta lagu ogaan doono ta lafteeduna cilmi adduunkana wax taraya innaga aynu ogaan in isbedelka ku imanaya xanuun dhaliyaha ayaa ku jirta horta arrimahaas aynu ku jirtaa wasaaraddu marka laga yimaado wacyigelinta iyo daweynta iyo abaabulka cilmigana in cilmi ahaana wixii loo baaro oo aynu ogaano dunida maxaynu kala midnahay maxaynu kaga duwannahay waxaananu insha allahu tacala weegan gudihiisana gudigii qaranna way dib u bilaabasa howlaheedii oo shirkii horreeyeyba waxaa la geli doonaa berrito halkaasoo aanu soo saari doono wacyigelin dheeraada iyo in bulshada dib loola wadaago qorshayaasha iyo iyo hanaanka ay xukuumad ahaan mawjadan labaad ee cabsida badan dadka ku abuurtay lagu muxuuha looga looga gaashaamin lahaa digniinaha soo laabashada xanuunkan coronavirus ayaa imanaya waqti dhowaan la gudageli doono somalilan diiwaangelinta kaadhka codbixiyayaasha sida ay sheegeen guddiga komishanka doorashooyinka ee somalilan haashim sheekh cumar good v o e boorama isla wararka covid sagaal iyo toban ayaynu ku jirnaaye magaalooyinka toronto iyo bill region ee gobolka ontario ee dalka canada ayaa mar kale la xiray muddo siddeed iyo labaatan cisho ah kadib markii tirada dadka laga helayo xanuunka covid sagaal iyo toban ay aada u korodhay isku imaanshaha ayaa gebi ahaanba la mamnuucay iyadoo ganaax gaaraya shan kun oo dollar ay la kulmi doonaan dadka jebiya amarada cusub xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray toronto xiritaanka magaalooyinka toronto iyo bill region ayaa dhaqan galay maanta oo isniina wuxuuna socon doonaa ilaa iyo labaatanka bisha disembar ee sanadkan markaasoo ay suuragal tahay in la kordhiyo axaddii shalay ahayd kun shan boqol afar iyo soddon kiis oo cusub oo covid-9 ah ayaa laga helay gobolkan ontario kuwaasoo badankood laga soo wariyey magaalada toronto muddo toddobaad ah oo isxiga ayayna tirada ku dhowdahay ilaa kun iyo shan boqol oo kiis maalinkii toronto waa magaalada ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool dalka kanada afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay afar labaatan qof oo hor leh ayaa u dhimatay xanuunka covid sagaal iyo toban gobolka ontario taasoo tirada guud ka dhigaysa saddex kun afar boqol lix iyo siddeetan qof madaxa gobolka ontario darkford ayaa ku dhawaaqay in la xiro dhammaan goobaha laga adeegto marka laga reebo kuwa daruuriga ah ee cunnada iyo dawooyinka sidoo kale waxaa la xiray goobaha jirdhiska iyo fadhiisiga maqaayadaha isu imaanshaha dadka ayaa gebi ahaanba la mamnuucay marka laga soo tago qoysaska wada degan halka kulanka bannaanka la ogol yahay toban qof oo keliya xaaladan cusub ee ay galeen toronto iyo bill region ayaa yimid kadib markii saraakiisha caafimaadka ee gobolka daraasad ay sameeyeen ay ku sheegeen in bartamaha bisha disembar ee sanadkan kiisaska covid sagaaliyo toban ee maalinlaha ah ee gobolka uu gaari doono ilaa lix kun iyo shan boqol taasoo afar jibaar ka badan kiisaska hadda lasoo warinayo masaajidda ayaa ka mida goobaha uu sida aadka u saameynayo amarkan cusub inkastoo isu imaanshaha gudaha aanan la ogolayn haddana waxaa la ogol yahay in masaajiddu ay toban qof oo keliya ku tukan karto markiiba halka markii hore la ogolaa soddon boqolkiiba sheekh abukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto ayaa v o eda u sheegay inay doorbidayaan inay xiraan masjidka maadaama aysan xakameyn karin dadka ku cibaadaysanaya alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam sidaad ogtihiin yani dowladda gobolka ontario waxay go-aan ku gaartay meelo badan in la xiro go-aankaas wuxuu saameeyey marka waxaa ka mida masaajidada oo runtii la yiri masaajidada toban qof ka badan isuguma imaan karaan marka masaajid khaalid bin waliid maadaama masaajid yani maaragtay jaalidu ay ku xiran tahay tahay ma kontarooli karo dadkii inay toban qof keliya ku tukato yani maaragta sidaa daraaddeed boordka iyo maaragtay idaaradda waxay go-aan ku gaareen masaajidka in la xiro laga bilaabo isniinta insha allahu tacaala ilaa arrinkan maaragtay dowladdu ay masaajidada furayso meelaha ugu daran ee xanuunka uu ku faafayo waxaa ka mid ah saddex xaafad oo ay ka mid tahay xaafadda york south weston ee magaalada toronto oo soomaali badanna ay degan yihiin xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamanka gobolka ontario oo laga soo doorto xaafaddaasi ayaa v o eda uga waramaya qorshayaasha ay wax uga qabanayaan arrinkan xaafadaheena amaba dhinaca waqooyiga magaalada waa waxaa lana geliyey magaranaysa hotspots iyo waxaynu noqonay high risk area taasna waxa weeyaan micnaheedu dad badan oo frontline workers ah ama dad maaragtay b s ws ah dad warshadaha ka shaqeeya dad maaragtay cleaners ah dad maaragtay caafimaadka u shaqeeya dad xoogsata ah oo danyar oo badan ayaa xaafadeena ku badan dadkaasna si deg dega ayuu cudurka ugu faafay dagaal dheerna waan ku jirnay sidii maaragtay loogu heli lahaa inay helaan meelo ay isku testgareeyaan testingkii loogu sameeyo haddii ay dareemaan symptomska cudurka lana sameeyo better contact tracing la ogaado ciddii uu ku dhacay halka uu marayo cidda uu la kulmayo sida uu la kulmayo si markaa loo xakameeyo dadkuna ay isticmaalaan social distancingka iyo maxkana ay isticmaalaan marka de waxa weeyaan dhib bay nagu noqon doontaa dabcanna waxaa loo baahan yahay oo aanu doonaynaa in resource badan iyo meelo badanoo dadku isku tastgarayaan in la sameeyo sheekh abukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ayaa xusay in loo baahan yahay in guryaha lagu nagaado si loo xakameeyo cudurka jaaliyadan waxaan ugu baaqi lahay inay is-ilaaliyaan inay iska daayaan isu-imaadka tirada badan maxaa yeelay cudurkan waa cudur khatara yani maaragtay iyo sidoo kale in la raaco maaragtay waxyaalaha instructionska kasoo baxaya maaragtay hay-adda caafimaadka iyo dowladda marka insha allahu tacaala masaajidka yaan la imaanin maadaama uu xiran yahay yani maaragtay laakiin masaajidku adeegyadii uu qaban jiro bulshada u qaban jiro wuu u qabanaya sida janaasadoo kale sida maaragtay wixii u baahan talo u baahan arrimaha qoyska sidii nikaaxa yani maaragtay arrinkaas masaajidku waa furaya taleefonkiisa waa soo wici kartaa inkastoo inta badan la xiray adeegyadii magaalada toronto haddana dugsiyada waxbarashada ayaa weli furan taasoo dowladda gobolka laga sugayo waxay ka yeeli doonto toddobaadyada soo socda xuseen nurxaaji v o a dalka maraykanka gobollo iyo magaalooyin dhowr ah ayaa mar kale la geliyay xanibaad si loo xakameeya xanuunka coronavirus xayiraadan cusub ayaa taabanayso ganacsiga qaar gaar ahaana goobaha cuntada laga cuno ama meelaha ay dadku isugu yimaadaan haddaba waa sida xayiraadan cusub sideese u taabanaysa ganacsiga soomaalidu ay ku leeyihiin guud ahaanba dhaqaalaha dalkan maraykanka falastiin axmed iimaan ayaa inoo hayso warbixintan indhowaaleba waxaa soo baxaya walaaca laga qabo saameynta uu dhaqaalaha maraykanka ku yeelan karo haddii mar kale la galo xaalad cusub oo xanuunka coronavirus ah kaasoo keenaysa in dib xayiraad kale loo soo rogo meelo badan oo uu ka mid yahay gobolka minnesota ayaa maqaayadaha la joojiyay in laga cunteeyo iyadoo habeenkii tobanka wixii ka dambeeyana lagu soo rogay in dadku ay guryaha joogaan haddii aanay lagama maarmaan ahayn cabdiraxmaan kaahin waa milkiilaha maqaayadda afradeli waxa uu ka waramayaa waxa ay ku kala duwan tahay saameynta bandowgii hore iyo kan cusub
laduba horta saameynteedu way leeyihiin laakiinse waxay ku kala duwan yihiin tii maash dhacday waxay ahayd mid dhaqaalaha waddanka oo dhan saamaysay oo la wada xidhay waxaan ka ahayn dukaanada quto daruuriga laga adeegto iyo sida farmasiyada oo kale iyo dukaanada maxaan qora cuntada iyo xalaal miidada iyo waxyaabahaasi laakiinse wax kale oo dhaqaaqayay ma jirin bandowbaa jirtay ahayd oo sideedda wixii ka dambeeya dhaqaaq ma jirin businessadoo dhanna waa la wada xidhay ahayd amba timajar ha noqdo amba makhaayad ha noqoto tii hore waxay ku fiicnayd markii makhaayadaha la xidhay amba tugooga lagu qaadanayay dhaqaalaha waddanka waxaa lagu soo kordhiyay ahayd waxaa jirtay waxa la yidhaha unemployment amba waxa stimulus checks ayay dowladdu usoo dirtay marka march ilaa july buu socday marka dhaqaaluhuna dadku jeebka ugu waladnaa aad buu fiicnaa waa makhaayadaha dee tugooga waa laga iibsanay laakiinse waxay kaga duwan tahay ilaa july ilaa iminka wax jeega oo dowladdu usoo dirtayna ma jirto marka waxaad moodaa muddadii afartii bilood u dambeeyey waddankana dhaqaalihiisu inuu aad usii xumaanayay marka tanna waxay noqotay mid kusii darsantay gobolada kale ay soomaalidu u badan yihiin ganacsiyada ay maqaayaduhu ka midka yihiinna ay ku leeyihiin waxaa ka mida gobolka ohio xasan cumar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada gobolka waxaana uu sharxayaa sida xayraadan cusubi u saameynayso ganacsiyada soomaalida ee gobolka cudurka isaga ah wuxuu aad iyo aada u saameeyey ganacsigii makhaayadaha iyo hoteeladii waayo makhaayadii waa meesha dadku isugu imaanayo soomaalidu uu isugu timaado mar walbaba ama war ha usoo doonteen ama cunta ha usoo doonteen makhaayadii marka kontonka qaaday qof gudaheeda maantay ma ay soo geli karaan in ka badan toban qof ama shan iyo toban qof markiiba sidoo kaleeto waxay furnaan jireen ilaa eleven habeenkii oo qaar waxay furnaan jireen ilaa habeen markiibay furnaan jireen hadda waxa weya nine o'clock baa lagu kala tegaya sidoo kale makhaayado waxay ku xirnaayeen oo isku xirnaayeen waxaa jira dukaamo soomaalidu ay leedahay oo hilibka laga gato oo la yidhahdo hilibka xalaasha ah iyadoo qudheedii uu saameeyey waayo makhaayadanu waxay soo gadan jirtay wax ilaa iyo habeen marka ay iibiso laakiin kama soo gadan karto wixii ay u baahnayd marka runtii dhaqaalaha dhinaca cuntada aad iyo aad buu u saameeyey dad baa ka shaqeeya makhaayado ka shaqeeya dad baa iskale dad baa ku nool haddaba sidee dhaqaalaha maraykanka oo ay ganacsiyada yaryari lafdhabar u yihiin ay u saameynaysaa xayiraadan ay mar kale gobolada qaar ee dalkan maraykanka ay dib u galeen waxaa sharxaya arrintan cabdijabaar cabdi wardheere oo ku xeeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah ee run ahaantii lama soo koobi karo dhibaatooyinka uu u geysanayo haddii mar labaad la xiro ganacsiga run ahaantiina ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badani ay haysato sababtoo ah millions ama dad aad u fara badan baa ku shaqo beelaya dakhliga guud oo dalka soo gelaya waa yaraanaya waxaa kaloo kasii daran inta badan hadday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan oo hadda boqolkiiba namber aad u sareeya waxaa laleeyahay dib dambeba loo furi mayo ganacsiyadaas waxaana ugu daran kuwa masalan cuntada iyo makhaayadaha iyo meelaha loo dalxiis ka tago adeegyada guud oo meelaha qaarkood serviceka ama adeega u sameeya dadka noocay rabaan ha ahaadeen marka waxaad moodaa inay run ahaantii dhibaatadan hadda iyadoo la fiirinayo markii hore markii la xiray sanadka horaantiisa sidii ay wax u gaareen marka loo fiirsho inay kasii xumaataaba dhici kartaba sababtoo ah markaas ganacsigu qaarkood waaba iska tukubayeen oo dowladda caawinaysay oo waxyaabo badan oo u sahlayey baa jiray inay xoogaa sii furnaadaan hadda waxaa weeye in badanna waa baxday oo sooba noqon mayaanba intii hartayna waa la tacaalayeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan marka waxaad moodaa guud ahaan shaqabeelka badan oo ka imaan doona iyo ganacsiga xirmaya iyo dakhliga yaraanaya ama ha ka soo galo shaqaalaha ama ganacsiga laftiisa ha soo galee intuba inay keeni doonaan dhib aan laga soo kaban doonin inta badan maqaayadaha dalkan ayaa hadda ku shaqaynaya qaab ay dadku uga dalbanayaan dhinaca online-ka ama taleefanadooda gacanta iyadoo qofka loogu geynayo hadba meesha uu joogo haatana dhegaystayaal waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha
goordhow dhegaystayaal waxay noo soo socda xubayntii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
warbaahinta israa'el ayaa isniintan maanta ku warantay inay ra-iisul wasaare benjamin netanyahu maalintii axaddii socdaal qarsoodiya ku tegay boqortooyada sacuudi arabiya si uu wadahadal ula soo yeesho dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan iyo xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo warka ayaa sheegay in sida oo kale wafdiga israa'il uu ku jiray madaxa hay-adda sirdoonka israa'il ee loo yaqaano musaada yosi cohen waxaana sida ay muujisay tixraac lagu sameeyey xogtooda ay tilmaantay in ay ku safreen diyaarad gaara ah oo ka soo duushay magaalada talaabibis oona gaadhay magaalada niyom ee sacuudi arabiya iyadoo saacada kadibna dib u laabatay xafiiska ra-iisul wasaare netanyahu ayaan wax faahfaahina ka bixin safarka wasaaradda arrimaha dabadda ee maraykanka ayaan iyaduna sida oo kale netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'iila ku xusin war ay axaddii ka soo saartay kulanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu la yeeshay dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu xubnihiisii ugu horreeyey ee golaha wasiirada magacaabo maalinta salaasada iyadoo lagu soo warramay inuu ku jiro ku-xigeenkii hore ee xogayaha arrimaha dibadda antony blinken oo uu wado inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha dibadda blinken ayaa aada ugu dhowaa biden kadib markii uu soo qabtay jogooyin ay ka mid tahay inuu noqday sarkaal sare oo ammaanka qaranka ah intii biden oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii barack obama waxaana magacaabistan la filaya wakhti dambe oo xaddii ah soo wariyey dhowr ka mid ah hay-adaha warbaahinta sidoo kale xubnaha la filaya inuu biden qaato ayaa waxaa ka mid ah linda thomas greenfield oo hore usoo noqotay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee africa taasi oo biden uu magacaabaya danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay sidoo kale jega zulfian ayaa isaguna noqonaya la taliyaha ammaanka qaranka
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington taliyaha qaybta booliiska gobolka saaraar gaashaanle dhexe aadan cabdi cawaale ayaa u xaqiijiyey v o eda in kufsi iyo dil loo geystay deegaankaasi gabar siddeed iyo toban sano jir ah booliiska ayaa sheegay inay qabteen laba qof oo looga shakisan yahay inay falkaasi ku lug lahaayeen warbixintan waxaa soo diray wariyaha iyaga qadar maxamed cakule falkan kufsiga iyo dilka ayaa waxaa v o a u xaqiijiyey taliyaha qaybta booliska ee gobolka saraar gaashaanle dhexe aadan cabdi cawaale oo isagoo jooga magaalada caynaboon khadka telefoonka kula xidhiidhay labaatankii bushuu kiiskaasu dhacay idanka waa sideed iyo toban jir kiiskaas wuxuu ku dhacay gubur xageeyey gubur xageeyey dhoor gobolka saraar bay ka tirsan tahay waxaa u jirtaa caynabo waxay u jirtaa ilaa boqol iyo lixdan kilomitir ilaa boqol iyo konton ugu yaraan taliyaha qaybta booliska ee gobolka saraar gaashaanle dhexe aadan cabdi cawaale ayaa u sheegay v o a in dhibaato iyo culays uu ku hayo soo noqnoqoshada falalka dilka iyo kufsiguba marka la eego howlaha ciidanka amnigu ay hayaan isagoo taasina sabab uga dhigay in uu dareensan yahay in odayaasha bannaanka dhinaca dhaqanka ku heshiiya inta badani ay sabab u yihiin in dembiilayaasha falalkan gala oo aan sharci adag la marini ay sahlanaato in marar badan ay ku noqdaan ama falalkaasi ay soo noqnoqdaan sida uu sheegay taliyuhu
sidaaba kala dhaco markiiba orayaal baa soo daragelaya heshiis baa la gelayaa heshiiskaas baa kiiskaa fududaynaya waxaa la lahaa kiiskaas in maxkamaddu ay kiiskaa adkayso xukunkaa la adkeeyo lagala joojiyo heshiiska laga heshiinayo beeluhu ay ka heshiinayaan falkan ayaa taliyuhu u sheegay inuu ka horreeyey oo maalin quri ay u dhexaysay fal kale oo kufsi loogu geystay gabadh kale deegaanka gobolka soraar kufsikaa ka horreeya baa ka dhacay meesha oo ciida ku baxay ciidankii meeshii ku maqan oo maxaabiistii soo qaaday oo ninkii kiiskii wuxuuqal ayaa kana uu dhacay annaga kaga daba tegay marka waxa weeyaan aad iyo aad buu u soo kordhaya iyadoo sidoo kalena kiiska ka sii horreeya ee kufsiga ahaana uu taliyuhu sheegay in hal eedaysane loo soo qabtay haatanna uu ku xidhayayay magaalada caynabo
taliyahaan iyo culayska arrintan ka haysta markaa intaba isu miisaanto kollay shaqsiyahaan anigu waxaa codsan lahaa kiiskaas markuu kufsigu caddaado oo qofkaa ku caddaado ugu yaraan shan iyo toban sanadood in lagu qaado lala adkeeyo ciddii u soconaysa heshiis wadana sharciga uu xiro oo magaranaysaayey loo ansixiyo sharcigu inuu xiro maxaanku idhahdaaye in la xiro ayaa ayaa codsan lahaa khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay zaynab abuukar maxamed
kulanti wacanoo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban khilaaf ayaa weli ka taagan hannaanka doorashada soomaaliya kadib markii madaxda mucaaradka ay ka soo horjeesteen gudiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la dhisay haddaba ma habboon tahay in dowladda federaalka ay dib u eegis ku samayso xubnaha gudiyada doorashada ee la magacaabay kuwaas oo qayladhaan ba-ani ka timid waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya injineer axmeddey maxamed muuse oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo cabdirasaaq dalmar maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey injineer axmeddey jawaabtu waa maya sababtu waxaa weeye horta waqti ma hayno waa waqti maba jiraba lasii jiida haddii la rabo weeye inay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo ta labaad doorashooyinkan waxaa iska lahaa kii guddiga doorashooyinka ee federaalka ee sharciga ahaa ee madaxweyne xasan wakhtigiisii la sharciyeeyey bay ahaydba horta in loo daayo arrintan oo dhan oo iyagu ay wadaan hawshan ay wadaan haddiiba la diiday oo mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ay diideen oo toodii loo fuliyey oo ay noqotay in iyana ay guddiya la yimaadaan guddiga federaalkana halkan fadhiisto la yidhaahdo oo guddi kaleeto ay dowladda federaalku la timaado waxaan u malaynayaa in muwaafaqadii hore laysku waafaqay aan waxba laga bedelin brofesor cabdirasaaq dalmar enklaafka hadda taagan ee doorashada wuxuu salka ku hayaa gudiyada la dhisay ee dowladda iyo maamul goboleedyadu ay soo kala magacaabeen ma habboon tahay in dib u eegis ay ku samayso dowladda si doorasho hufnaan ay u dhacdo aan horta sideeda marka la doonaya in wax la dhiso waxaa ka horreeyey wixii la isku ogaa oo horey loo dhigtay oo axad iyo qodobo iyo qorsheyn iyo kuwii habkii marka hore wax loo diyaarshay waxaa marka ii muuqata mar walba ito laysu yimaado hadday hannaankii federaalka tahay iyo haddii kii dambeoo lagu heshiiyo gobollada iyo gobanarkii waxayaabahaas madaxweynuhu ku heshiiyan tahay iyo haddii mid kale ay taaba inay wax siyaadaa jiraan oo ayagu furfuraya oo wixii laysku ogaaba berri haddaan leeyahay waxba kama jiraan ama si kale wax loo dhigayo marka waxaan anigu qabaa hadda dowladda federaalka inay dib u noqoto weeyo in wixii ta laysu keeno in dib loo saxo oo dib laysugu keeno oo dowladdu ka noqoto waxa ay hadda wado oo wadatashigai iyo maamul goboleedkii la waafajiyo wax loo dhan yaha laysu keeno weeye arrintu taasi ku fiican tahay injineer axmedey haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa brofesor cabdirasaaq dalmar waxa uu ku doodayaa inay hadda wanaagsan tahay in dib u eegis lagu sameeyo gudiyada muranka uu ka dhashay hadda uu khilaafka ka taagan yahay adiga sidee baad u aragtaa doodiisa de rofesorku uu mahadsan yahay isaga leh aragtidiisa laakiin arrinta meesha taalla biyo kama dhacaanka oon marna laga fursanaynin waxa weeye waxbaa laysku ogaa waa sax waxa laysku ogaa maxay ahaayeen in guddi maamul goboleedyaduna la yimaadaan federaalkuna la yimaado dadka qayliyaaya oo hadda meesha ka qayliyaya maamul goboleedyana ma aha dowladdii mataqaana federaalkana ma aha waa murashaxiin madaxweyneyaal ah waxaan ka biyadiigsannahay bay leeyihiin horta bishan aynu ku jirnay nofembar tobankeedii ayaa erayadan biyadiidka iyo doodkufurista guddigii federaalku ay keeneen ay bilaabantay wax lagu sababeeyeyna ma jirto waxaa lagu sababeeyey dad dowladda federaalka ka agdhow iyo weliba been abuur la sameeyey oo waxaa ah waxaa ku jirta hay-adda nabad sugidda dada baa lagu soo dirsaday askar baa lagu soo dirsaday shaqaale mataqaanaa dowladda u ah mataqaanaa daacad baa lagu soo dirsaday waxaasoo dhan waa qiiq isku qaris soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa hal diidaysaa maqaarka dulduleel bay ka eegtaa wax maanta la cuskan karo oo la yidhaahdo waxaasaa lagu diidan yahay guddiga dowladdu la timid horta maba yaal meesha maamul goboleedyadu guddiyaday la yimaadeen haddii la yidhi waxbaa ka dhiman sida gender balance oo kalaa dhiman baa la yidhi kusoo daraa la yidhi haweenku wixii ay lahaayeen si kastaba ahaatee waxaad moodaysaa markaa in iyaguna aysa soo saxeen dowladdana hadda wax lagu haysto waxa ay tahay keliya anigoo murashax madaxweyneha hebel iyo hebel iyo hebel oo ku jira meesha ayaan diidana taasina wax shaqeeya ma ah sharcina laguma jebinin anugu waxay la muuqataa in la aqbalo waxa saxda ah madaxweynaha iyo tiimka dowladda markan shaqaynaya ayaa u leh xaq inay soo xulaan waana keeneen in looga haro oo looga dambeeyaana waa sida habboon rofeor cabdirasaaq dalmar waad maqlaysaa injineer axmeddee waxa uu qabaa marba haddii heshiiska doorashada ay gaareen dowladda iyo maamul goboleedyada uu dhigayay in gudiyada doorashada ay soo magacaabaan dowladda iyo maamul goboleedyada inaanay jirin sabab ay u diidaan mucaaradka adigu taa maxaa ka dhihi lahayd dowladda xaq uma laha guddiga doorashada inay magacowdo waa xukun sii dhacaya oo haddana doonaya inuu u tartamo ma ee xukunka iyo taladii dalka balse maamul ahaan habka federaalism systemka waxa weeye governer baa lagu soo xushaa xulka yacni waxaa la yidhaahdaa federation commission federation commission baa la yidhahda waxaa lagu soo xushaa gobol walbo isku maamulaba qaybta uu leeyahay tirsiga uu leeyahay soo xushaa waa la isu keenaa markaasa sidaas lagu guddoomaa dowladda marka dhexe xilka haysa way la shaqaysaa sida ammaanka hawsha dhaqaajinteeda dardargelinta waxqabadka inuusan dib u dhicin timeka ilaalintiisa waxaase ka caawisaa laakiin ayagu inay guddi soo xulan xaq uma laha waa xukun sii dhacaya way tartamayaan wayna tegi karaan wayna soo noqon karaan cidda awoodda u leh waxa way oo qusaysaa isutagaas federaalisimka ah gobollada uu ka kooban yahaybaa xaq u leh in matalanba puntland la timaado jubbaland la timaado bay la timaado galmudug la timaado hirshabelle la timaado ayagaa xaq u leh haye injineer axmede waxaan u malaynayaa haddii dee qofkii la socday geedi socodka shirarkii federaalka iyo maamul goboleedyada ee samareeb koow iyo labo iyo saddex ilaa kii halkan la isla yimid maamul goboleedyadu ay wax badan in dowladda federaalku ka tanaasusha ay codsanayeen oo ugu horeeyo guddigii saxda ahaa ee federaalka heer federaal ahaa meel la fadhiisiiyo dowladay oo dowladda dhexaay ama federaalayna soo samayso adigu guddigaaga haddaan maamul goboleedyada nahayna guddiyaanu la imanaynaa labadaa guddi oo wada shaqaynaya ayaa shaqogelaya ayaga ayaa arrimahaas doorashada u qumaya oo wadi doona anigu sidaasaan ogaa xeer ahaa oo lagu heshiiyey madaxweynaha markan fadhiyaana uu ka garaabay oo uu yidhi haddayba saa inoogu badiso alla ilaahay annagu idinla qaatay laakiin barbarkay ka baxdaaba bakayla qaleen ee aynu hawsha horu wadno waxaan siinayaa rofeor cabdirasaaq waa jirta in heshiis lala gala laisla meel dhigay balse dowladda xaggeeda waxba kama fulin ilaa hadda waxaa cad oo meesha ka socotaa gacantogaalaysi iyo takrifal iyo go-aan gaar ahaaneed ilaa iyo hadda raaligelintii rayadka iyo dadka wax isu darsado soomaaliyed meesha kama muuqato waxaa marka wanaagsan haddana marka wax la sheegayo walaac maahana waxaa jira mid guluf colaadeed baa jira ku ohan karaa sida xogta aan u hayo oo dhabta anigu waxaa weeye marti kumay dalka anigu waxaan ahay aqoon-yahan dalka xog ka haya yacni guluf colaadeed oo dhibaato wata ayaa ka socda meesha marka mushkiladaasoo dhanna haddana waxaa lagu soo afjari karaa dowladdu tanasulkeeda soo dedejisa dadkana wuxuud gacanteed ku celisa injineer axmeddey walaaca uu muujinayo rofeor cabdirasaaq dalmar ee arrinta doorashada ku aadan iyo xaaladda siday hadda ku socota haddii aan xal loo helin inay xasilooni siyaasadeed abuuri karto adigu taa ma kuu muuqan maya ima muuqato soomaalidu way ka gudubtay in inta hubta la qaato marka nadaam markaa jira noocu ahaadaba loo soo qaato oo la dumiyo soomaalidu way dhaaftay macnaheeda haddaanay rabin inay dhulkan toos u dhaafto uunbay taa la imaan kartaa haddana iimaanka kusoo laabtay wixii mataqaanaaye khilaafa oo jira ama yimaada oo cad oo sacabka laysu saari karana meel la yimaadaa jirta oo wada mataqaanaaye lagu wada hadlo qalalaasa amni wax la dhahaa ma jiraan ninka wada qalalaasa amni waa nin aan dalkan rajo ka qabin waayo hadduu rajo ka qabo dalkani mar dambe soomaaliya magaciisa ma sheegan doono haddii qalalaasa amni lagu sameeyo waanaa rajabeel buu ka muujinaya markaa marka ninnaba ma rabo dalkan inuu dib dambe u kharibo ama qori u soo qaato ama uu mataqaanaaye u xumeeyo amnigiisa qof soomaaliya uu maanta rabaa ma jiro laakiin sida wax loo xallin karo in wax lagu xalliyo qof waliba waa rabaa ee kale rofeor cabdirasaaq dalmar waxaad moodaa injineerku inuu ka shanqariyey qof dhibaato raba unbaa dhib wada qof rajo ka qaba dalka xabadkama ridayo haddaba rajada aan miisaan saarna naftirkeeda boqolkiiba sagaashan shan dadka rajadeedu waa xunta waa mid ceel ku dhacday sidaa darteed mar hadday rajadiiba gabaabsi ka yihiin oo ay aad iyo aad iyo aad mugdigu uu yahay mid usii haraynaya ayaga muddo ha yar tahay meel kaloo ay wax ku tilmaami karaan ama wax loogu bidhaamin karo iyo hadaf kale wax u bidhaamayaan aysan jirinin daal badanna ay soo mareen waxayba moodayaaba inay mararka qaarkood kuba ilaah tuugayaan ilaahu- ilaahu sida noo dhaan oo ah rajo xumo hadda hanaanka doorashada bay dooda ugu badan ka taagantaho waxaa laysku diidan yahay uu khilaafka ka taagan yahayna waa arinta gudiyada doorashada ee la dhisay Een, xalka maxaad u aragtaan si muddada yaree hartay looga faa'iidaysto doorashadana ay waqtigeeda ugu dhacdo injineer axmed ciise.
inta aanan gelin xalka ee profesor cabdirasaaq wuxuu ka dhaqaajiyey wuxuu yidhi boqolkiiba sagaashan iyo shan baynu yaynu rajo beelay buu yidhi waqtigan iyada ah qof ku haliilaya kursiga yar ee meesha yaalla hadalla uu meelaha horta uu ka yidhi ama uu ummadda ku beerlaxawsado oo mataqaanaa ku shugaansado ma aha rajo beelka soomaaliya oo markay ugu rajo fiican tahay hadday arrimo gudeed tahay arrimo dabadeed hadday tahay soo celintii hantida qaranka hawo iyo bad iyo dhulba hadday tahay oo maalinta ugu fiican tahay weeye horena inooma soo marin tan tan xalkan haddaba sheegaya guddiga laislama leh dhismihiisa waxaa leh executive branch waxaa afka balqalaad lagu yidhaahdo ama fulinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ayaa leh dhisidda guddiga heer federaal hadday iyagu saa u keeneenna saasay ku ansaxsan tahay waxna laga bedeli maayo mucaaradkana waxaanu leenahay walaalayaal ku soo biira oo ka soo qayb gala Ee, miidaanku waasac weeye Ee, kolley dad badan oo mucaarad ahaa oo gobollada ahaa ilaa heer gobol ahaa waxa weeye iyaga laftigooda waa soo raaceen hayaanka marka hanaga harina walaalayaal inakana gacmaha isqabsanne
brofesor cabdirisaaq dalmar maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnay adiga xalka muxuu kula muuqdaa xalku waxa weeye inay tanasulaan inay dadka xubnahooda u ogolaadaan inayan haddana dadka dhabarkooda waxba aan laga raadinin dadku shalay ku doorteenin maantaad madax u saarayd inta u saaratay waa tartami kartaa laakiin haddana baaba-ooda iyo adiga danahaaga ila isbarbardhiga maaha anugu waxaan leeyahay dowladdu ha tanasusho ha tanasusho rayadkaana ha raaligeliso ha qanciso sida ay rabaanna ha u yeesho federaalismkana ha ku maamusho dadka gudiyadoodana ha loo madax banneeyo ayagoo ha isku duudeen waxna ha doorteen waqtigu inta lagu guda jira wax walba la qaban kara haddiise meesha wanaagsan loo kaco waqtigu ma dheeraana xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay brofesor cabdirisaaq dalmar maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo injineer axmed dey maxamed muuse oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned zaynab abuukar oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay markana waxaa la soo gaaray xilligaan idin maqashiin jirnay xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka talyaaniga oo toddobaadkan mar kale dib la isugu soo noqday kadib markii xidiguhu ay ku maqnaayeen kulamada qaramada ayaa habeenkii xalay ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee naaboli iyo ac milan labadan kooxood ayaa waxa ay ku wada ciyaarayeen guriga kooxda kubadda cagta ee naaboli garoonka weyn ee san paulo waxaana ciyaartaasi qeybtii hore kooxda kubadda cagta ac milan ay la timid gool ciyaaryahan ibrahimovich ayaana goolkaasi u dhaliyey kooxda kubadda cagta ac milan zlatan ibrahimovich ayaa goolkii labaad ee ciyaarta waxa uu dhaliyey qeybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday oo suuro geliyey kooxdiisa kubadda cagta ac milan in ay kulanka ku hogaamiso laba gool ciyaaryahankan zlatan ibrahimovich oo xilli ciyaareedkan kooxdiisa u suuro geliyey inay hogaanka horyaalka dalkaasi qabato ayaa sideedii kulan ee horyaalka dalka u ciyaaray waxa uu dhaliyey toban gool ciyaaryahankan soddon iyo sagaal jirka ah ayaa haatan waxaa la isweydiinayaa halka uu ka keenay awooddan iyo quwadda uu ku suuro geliyey kooxdiisa ac milan inay hogaanka ku qabato islamarkaana uu noqdo xidiga isagu ugu gool dhalinta badan horyaalka dalkaas laakiinse qaybtii dambe ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee naaboli dardar ayay garoonka la soo gashay waxaana u suuro gashay ciyaaryahan drais martinez in uu isagu gool u keeno kooxdiisa ciyaaryahan abakayoko ayaa isna waxaa loo taagay calaamada guduudan oo kooxda sidaasi lagaga saaray laakiin kooxda kubadda cagta ee naaboli ma aanay suuro gelin inay ciyaarta barbarayso hayeeshee ciyaaryahan haeg oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee ac milan kana soo jeeda waddanka norway ayaa isagu goolkii saddexaad kooxda kubadda cagta ac milan u dhaliyay sidaasina ku suuro geliyey in ay soo ceshato hogaanka horyaalka waddanka talyaaniga oo ay laba dhibcood ku hogaaminayso ciyaarta kadib macalinka kooxda kubadda cagta ee naaboli horena ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ac milan weliba xili garoonka ay wada galeen ciyaaryahan islatan ibrahimovic genaro catuso ayaa waxa uu sheegay in islatan ibrahimovic uu haatan ka xoog badan yahay xilligii uu isaga la ciyaari jiray uu kooxda ac milan u ciyaaray xilligaasi uu hadda uu ka dayara gatuso ayaa waxaa kaloo xuusay in ciyaaryahan islatan ibrahimovic qaabka ay kooxda ac milan u isticmaalayso awooddiisa ay tahay mid ay muddo ka shaqaynayeen waxauu yidhi waa nin dheer oo xoogan oo kubadaha loo soo laado si sahlan u madaxaynaya haatan horyaalka wadanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ac milan waxay ku hogaaminaysaa labaatan dhibcood sasuul ayaa ku xigto toban iyo sideed dhibcood leh roma waxay leedahay toddoba iyo toban dhibcood halka kooxda kubadda cagta yuventus ay leedahay lix iyo toban dhibc laakiin kulan kale oo xiisna badan oo isna xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ah ee inter iyo torino ciyaartan oo ka dhacday garoonka sansira stadium ee magaalada milano ayaa kooxda kubadda cagta ee torino waxay la hormartay laba gool laakiin waa laga daba keenay oo afar gool oo xiriira ayaa qeybtii dambe ciyaarta laga dhaliyay weliba ciyaartu markii ay maraysay lixdan iyo afar daqiiqo intii ka dambeysay ayaa afartaasi gool laga dhaliyay ciyaaryahanada alexis sanchez lucaco laba gool dhaliyey iyo lowtaro martinez ayaa u kala dhaliyeen afarta gool kooxda kubadda cagta inter milan iyadu haatan soo ceersatay kaalinta shanaad ee horyaalka dalkaasi wadanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa suuro gelisay in ay kulankii lixdan iyo afaraad oo xiriira oo gurigeed ah aan laga badinin kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa rikoorkaas iyadu hore u dhigtay haatanna rikoorkeedii ayay jebisay kooxda kubadda cagta ee leicester city ayay kaga badisay saddex gool iyo waxba kulankan ayaa dad fara badan waxa ay rumaysnaayeen in kooxda kubadda cagta ee liverpool oo xilli ciyaareedkan la daalaadhacaysa dhaawacyo ka soo gaaray lafdhabarka ciyaartooydooda ayaad moodaa in aanay u dhutinin oo booqashadii ay gurigeeda soo booqatay kooxda kubadda cagta ee leicester city waa ay dardartay waxaa xusid mudan ciyaaryahan diego jota oo isagu u dhashay wadanka bortakiiska islamarkaasina dhowr iyo afartan milyan ee xilli ciyaareedkan kusoo iibsatay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo wolfis kala soo wareegtay in uu kulankii afaraad oo xiriira garoonka anfield ee magaalada liverpool ku dhalinaya waa ciyaaryahankii ugu horreeyey oo afar kulan oo xiriira oo ah kuwii ugu horreeyey oo kooxda u ciyaaro goolashaasi dhaliyey dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee leeds united garoonka ellen roden magaalada leedsna ku kulmay iyo sagaashankii daqiiqo ee ciyaartu waxay kusoo gabagabooday eberyaba gabanaha kooxda kubadda cagta ee arsenaal michael arteta ayaa culays fara badan uu soo koraya kadib markii kooxdiisu xilli ciyaareedkan ay si aan wanaagsanayn ku bilowday kaalinta koob iyo tobnaad ee horyaalka dalka ay ku jirtaa kooxda kubadda cagta ee arsenaal ciyaaryahan pepe oo isagu kulankii labaad ee horyaalka wadankaasi ka ingiriiska lagu bilaabay ayaan ka faa'iidaysanin fursadda uu macalin arteta siiyey waxaana loo taagay calaamada guduudan kadib markii uu si aan wanaagsanayn u dhaqmay oo uu madaxeeyey mid ka mid a kooxda kubadda cagta ee leedis ciyaartoydooda tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenaal arteto oo ciyaarta kadib hadlay waxa uu sheegay habdhaqanka ciyaaryahan pebe inuu yahay wax aan la aqbali karin islamarkaasina uu kooxda gacan bidixeeyey waxaa la isweydiinayaa arteta oo markii horeba xidigan kaydka ku hayay inuu xidigan kaydkiisi ku celin doono iyo in uu saamixi doono kulamada dambe dhinaca kale waxaa xusid mudan in maalintii sabtida ahayd kulan adag oo dabcan natiijada kasoo baxdana ay lama filaan noqotay uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee tottenham hatsburg iyo manchester city jose morino macalinka kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaad moodaa in uu mar kale dib u helay qaabkii uu kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub u garaaci jiray tababarahan oo lagu yaqaano difaaca garis ayaay u shaqaysay kulankii uu la ciyaaray manchester city oo isagoo qaabka loo yaqaano contar ataga waxa uu la ciyaaray kooxda manchester city laba gool ayuuna sidaasi ku helay oo uu ka guulaystay waxaana taasi u suura gelisay tottenham hatsba inay noqoto kooxda iyadu haatan horyaalka wadankaasi hogaaminayso oo labaatan dhibcood ayay leedahay liverpool ayay isku dhibco yihiin oo min labaatan dhibic ay wada leeyihiin laakiin laba iyo toban gool ayay ku sarraysaa kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba chelsea ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo isku dhibca yihiin kooxda kubadda cagta ee lester city manchester united manchester city iyo arsenaalna waxay ku kala jiraan kaalimaha tobnaad ko iyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaad halka kooxaha kubadda cagta westbromage albion burnley iyo sheffield unitedna ay yihiin kuwa ugu hooseeya ee horyaalka wadanka ingiriiska dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa mascad oo idla sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahy maxamuud mascade ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay haatana dhegaystayaal waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha idaacadda galabnimona waa naga intaas maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo asaare cabdi axmed ayaa idinla socodsiinaynay nabadgelyo